halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor jimco ah bisha mayna waa sagaaliyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxii oo maciishadii oo dhan waa qaali wax loo dhowaa kara male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacni ku nool xeryaha heerba dadba heer bay u joogtaa dadba heer bay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata mareegtaan isku gaabiy
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool xerada xagardheer waqooyi bari ee kenya oo ka warramaya sare ukac ku yimid qiimaha maciishadda warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida dhallinyaro la isugu keenay la isaga kala keenay waddamo caalamka ah oo dalkan maraykanka u jooga barashada hoggaaminta wanaagsan ruushka oo safiir cusub u soo magacaabay turkiga kadib markii la dilay safiirkii hore barnaamijkii umuuraha islaamka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka madaxweyne donald trump ayaa shalay iska fogeeyey inuu culays ku saaray hay-adda f b i-da inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacanyaro aad ugu dhowaa madaxweynaha isagoo su-aalana ka keenay baahida loo qabo dacwad ooga gaara oo baara haddii ay jirta faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka ka dhacda dalkan maraykanka si ay u marin habaabiyaan hanaankii doorashada mar la weydiiyey haddii ay jirto inuu weydiistay agaasimihii uu shaqada ka eriyey ee f b i-da james comi inuu ka haro baaritaankii lagu hayay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka michael flin waxa uu ku jawaabay madaxweyne trump maya maya u gudba su-aasha xigta shirkiisa jaraa-id ee uu ah kii ugu horreeyay tan iyo bishii abriil labaiyo tobankeedii oo uu qabto isagoo dhinac taagan madaxweynaha colombiya juan manuel santos trump waxa uu dafiray inay jirtay faragelin isaga iyo ololihiisa kaga yimid dalka ruushanka oo ku aadan doorashada dalka maraykanka hadalka trump waxa uu yimid kadib markii ku-xigeenka waaxda cadaaladda maraykanka rod rosentine uu u magacaabay muller inuu noqdo baaraha guud ee faragelinta ruushka isagoo sidoo kalena kulan la qaatay golaha sanadka oo uu uga warbixiyey kulan albaabadu ay u xiraayeen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ee howlgallada ka wada suuriya ayaa duqeeyey fariisimo ay ciidamada daacadda u ah dowladda suuriya waxay duqeeyeen fariisimo ay ciidamada daacadda u ah dowladda suuriya ay ku leeyihiin dalkaasi suuriya ciidamada la duqeeyey ayaa la sheegay inay ku xadgudbeen goob rabshadaha ka caagan oo xero milatari ah oo ay ciidamada maraykanka tababaro ku siiyaan maleeshiyaad suuriyaan ah afhayeen u hadlay taliska dhexe ee maraykanka oo lagu magacaabo george jagwes ayaa v o edu u sheegay in ciidamada dowladda suuriya ay kolonyo gaadiid kuwa dagaalka ah ay geeyeen dhinaca waqooyi galbeed ee xerada altanf wuxuu sheegay in halkaasi ay ka samaysteen aagag dagaal afhayeenka ayaa intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada isbahaysiga ay ku rideen fariisimaha ciidamada dowladda suuriya gantaallo digniin ah balse iska dhiga tireen iyaga oo sii watay buu yiri inay halkaasi ka dhistaan dhufeysyo ciidamada maraykanka ayaa sheegay inay gubeen hal taangi iyo hal baldoosar oo ay leeyihiin kuwa dowladda suuriya hase ahaatee weli waxaa aaggaasi ku sugan qaar ka mid ah ciidamada dowladda suuriya subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xoogan dadka ku nool xeryaha qaxootiga kenya ayay xilligan ku adkaanaysaa in ay awoodi karaan iibsiga cunooyinka iyo maciishadaha kale waryaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray ciriirigii ugu badnaa iyo sarakicii ugu sarreeyey ee xeryaha qaxootiga ebed soo mara dhanka maciishadda ayaa guud ahaan waxaa laga dareemayaa xeryaha qaxootiga dhadhaab badanka dadka qaxootigan ku sugan oo intooda badan noloshooda ay ku tiirsaneed ganacsiyo yar yar oy kala imaanayeen dalka soomaaliya ayaa iminka hakadgalay dhanka amniga iyo xuduudda iyadoo inta badan roobabkii mahiigaankae ka curtay qaybo ka tirsan gobollada jubbooyinka iyo gobolkani waqooyiga barina ay saameyn ku yeelatay hagar dheer baan ku noolahay dadka waxaan lehnaa waxaan nahay bulshada dadka ugu liita oo ugu tabarta yar wixii oo maciishadii oo dhan waa qaali wax loo dhowaa kala male waa is ognahay oo dadka xaafada oo yacni ku nool xeryaha heerba dadba heer bay u joogtaa dadba heer bay u joogtaa laakiin hadda waxaa muuqata mareegtaa laisku gaabiye mareeg waa laisu gaabiye say ii muuqato ganacsatadaana arrinta yacni kolba loo aanaynayaa waxay waa qaaliyoobeen awel roob baan tuugeenna waxaan lehen ilaahay mudar kheyr qaba ilaahu dhulka noo dhulkii hadduu roobkii dhacay yaa hadda waxaan maqlaynaa waddankii waa kala xirmay kanay noqotay yacni maciishadii male guud ahaan kenya ayaa waxay kala saman yihiin maciishadoo kor u sii kacayso marba marka ka sii dambayso dowladda dalkani kenya ay la daalaadhacayso qaab walbay hoos u dhac ugu samayn leed cunnada daruuriga ee dalkani kenya laga isticmaalo taasina waxay noqonaysaa in dadka qaxootiga gaar ahaan ay si gaar ah u saamayso waxaan ku magac dheerahay mukhtaar kala fure marka waxaan ka mid ahay ganacsatada helooyinka dhadhaab loorka sokor afar kun iyo shan boqol aan kasoo qaadanayna aanahana sidoo kale lix kun iyo sideed boqol todoba kun iyo lix boqol saas ah laakiin maanta aanaha kartoonku marayaa sagaal ku sokortan waxay maraysaa lix kun iyo saddex boqol marka waxaa qasab noqotay in annagana waxaan ku darno kiiridii aan gadno boqol iyo afartan shinan aanahana aan gadno kun iyo lix boqol daasi baastidii laakiin iyada sideeda waxba isbedel kama imaan marka waxaan leenahay insha allahu tacaala bal intii annagana aan mana dhaafi karno ganacsiga waa shaqadayni shacabkana ayagana adeegitaankii ma dhaafi karaano waa noloshoodii marka xag allah nasri ku sugeen qiimaha zaa'ida waxa uu kordhay sokorta kiilada boqolkan la gadaa maanta boqol iyo soddon boqol afartan la kala gadaa qiimada nyaaya maxaa la gadaayo konton miisaan la gadaa maanta boqol iyo soddon boqol afartan la kala gadaa barandhada sidoo kale basasha sidoo kale wax kasta waxba ku fikas ma wax maa kufee maanta hoos ugu jiro ma ugaari sidoo kale bariiska sidoo kale wax kasta digirta nooc kasta kora u kacay maanta muruqmaalka iyo hooyooyinka waratooyinka ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab inta badan noloshoodu waxay ka soo dhacsadaan caanaha iyo weliba waxyaalaha yararkee daruuriga waxayna daadsan yihiin dhul bannaan ah mana ka helaan hay-adaha qaramada midoobey iyo dowladda dalkani kenya waxuuna ay kaga kaalmaynayaan qaab walboo noloshoodu ay kor u soo kici laheed xasan baa magacayga xawasho ka muujinhayaa caanooley baan nahay waxaan ku ganacsan yahay caanaha saddex boqol baan ku qaadi jirnay saddexdii boqol aan ku qaadi jirnay egan lawaa shan boqol oo shilin baana laga siiyaa meeshan niman iswitiin baa shalay caana igaga daadin laba shan loo caanay afka dhulka u gelin wax ilaahay moo nala taartay mal sidii baana lagaga or waxaan ka codsanaynaa anay gacan nala sii anay gacan nala sii hay-adda gacan nala siisaan ka codsanaynaa dib waa kii meeshaan qoraxdana ilmo yaryarana waa haysanaa haatana waa qabnaa harya habeen waxaa nala leeyahay guuro oo galab caraaba meelaan aadnay meeloo kacanana ma garanay kontanka shilin sokor baan ku gataa
isku soo celceliyo xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo sanadba sanadka ka sii dambeeya hoos u dhac ballaaran laga dareemaya ayaa iminka waxay ahayd oo keliya inay isku celcelinayeen dhexdooda dhaqaale yar oo yaallay iminkana dhaqaalahaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid afka dhulka sii saaraya ayagoo marba marka kasii dambaysana tuhun ka qabay inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya mashruucaasina iminka si xawli uusan u soconin maxamed faarax shire v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dowladda ruushka ayaa shalay u magacowday safiir cusub dalka turkiga shan bilood kadib markii shirqool lagu dilo danjirahoodii u fadhin jiray magaalada ankara andere karlof warbixintan waxaa arrintaasi nooga diyaariyey nuur xasan nuur alexi yerhof waa diblomaasi rugcadaa ah waxa uu horey u ahaa qunsulka guud ee dowladda ruushka u fadhiyey magaalada istanbul wuxuu bedelay ambaashadoorkii isaga ka horreeyey andrey karlof oo sagaal iyo tobankii disembar ee sanadkii hore uu askari ka tirsanaa ciidamada booliska turkiga uu ku dilay goob lagu soo bandhigayay farshaxan gudaha magaalada ankara ninkii dilay oo lagu magacaabi jiray mawluud meerti altintash ayaa waxaa isna toogtay ciidamada ammaanka oo ay rasaas isweydaarsadeen magacaabista loo soo magacaabay alexayer hof inuu noqdo safiirka cusub ee ruushka u fadhin doona turkiga ayaa ku soo aadantay xilli xiriirka labada wadan uu yahay mid ka soo kabanaya dhaawacyo siyaasadeed haddaba maxay tallaabadani ka tiri kartaa calaaqaadka labada wadan waa kan bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul safiirkan cusub ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka tari kara labada wadan calaaqadii udhexaysay taas oo sanadadii ugu dambeysay markii laga soo bilaabo labada kun iyo shan iyo tobankii gashay xaalad xun gashay calaaqada labada wadan udhexaysa kadib markay turkidu soo rideen diyaarad ay wadanka ruushku lahaayeen taas oo markay dib u bilaabatay haddana ay ay ku xigtay dhacdo kale oo aada indhaha caalamka usoo jiidatay taas oo ahayd in lagu dilo wadankan turkiga safiirkii ufadhiyey wadanka ruushka marka arrintan ayaa waxaa la dhihi karaa waxay xoog xoojinaysaa xiriirkii udhexeeyey labada wadan iyo saaxiibtinimadkii dhanka diblomaasiyadda iyo dhano badan oo ay wadamadani wadaagaan ayuu wax badan ka tarayaa xiriirka labada wadan ayaa soo hagaagaya wixii ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee ka dhacay turkiga bishii juulaay ee sanadkii hore madaxda labada wadan ayaa kulmay laba jeer tan iyo markaasi waxaana ugu dambeeyey kulan ay madaxweynayaasha ruushka iyo turkiga valadimir putin iyo erdogan ay ku yeesheen horraantii bishan magaalada loo dalxiiska tago ee soshi ee dalka ruushka inkasta oo ay aada uga shaqaynayaan wanaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan haddana waxaa jira meelo badan oo ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan sida uu leeyahay maxamed xasan oo ka faallooda arrimaha turkiga nuurow dalalka turkiga iyo ruushku waxa ay in badan ku kala gedisan yihiin siyaasadda bariga dhexe gaar ahaan colaada suuriya sidaan ogsoonahay ruushku waxa uu taageeraa rajiimka uu hogaaminayo bashaar al asad halka dowladda turkigu ay in muddo ahba ay baari baritaaraysay ama ay taageeraysay ciidamada xorta ah kuwaasoo la dagaalama kooxaha daacish iyo bashaar al asad intaba dhanka kale haddaan eegno waxyaalaha ay ka waafaqsan yihiin labada dal waxaa kamid ah arrinta xalab iyo sidoo kale in la sameeyo soon ka caagan diyaaradaha dagaalka ay ku duulayaan gudaha waddanka suuriya turkiga iyo ruushiya ayaa marka laga soo tago xiriirka diblomaasiyadeed waxaa ka dhexeeya xiriir ku salaysan dhinaca ganacsiga waa kan mar kale bashiir macalin khaliif calaaqada labadan wadan waa laba wadan oo aada calaaqa badan uleh calaaqada ka dhexaysa waxaa ugu muhiimsan dhanka dhaqaalaha oo dhanka ganacsiga ay xiriir aada u weyn ka leeyihiin oo labada wadan mid waliba uu waxna dhoofsado waxna uu dhoofiyo wadanka kale gaar ahaan gaaska maaragtay la shito ama gaaska dabiiciga oo turkidu ay kasoo dhoofsadaan ayaa ugu muhiimsan turkigu waxa uu ka keensado dhanka ruushka halka ruushkuna ay wadankan inta waxa ugu weyne ka dhoofsadaan uu yahay dhanka khudaarta waa dhanka ganacsiga taasi waxaa kaloo jirta dhanka dalxiiska oo isagana aada u xoogan oo ay wadanka ruushku ay ka yimaadaan dalxiisayaal aada u tiro badan oo kusoo yani yimaada xiliyada dalxiiska loo yimaado wadankan turkiga ay aada ugu xoogan yihiin marka labadaa qaybood ayaa ugu weyn ayaa la dhihi karaa xiriirka udhexeeya ganacsiga si kastaba ha ahaatee magacaabista ay dowladda ruushka usoo magacaawday safiirkeeda cusub ee dalka turkiga ayaa kusoo beegantay xilli uu ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medvedef uu booqan doono turkiga medvedef ayaa ka qaybgalaya shir dalalka ku midoobay ururka dhaqaalaha badda madoob laba iyo labaatanka bishan uga furmi doona magaalada istanbul
nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan waxaad nagala socotaan v o a dalkan maraykanka waxa uu sanad walbaa siiyaa tababaro kala duwan oo dhanka hogaaminta ah dhallinyaro caalamka ku kala nool sanadkan ayaa waxaa ka mid ahaa dadka fursadahaasi helay axmed cali mire oo ka yimid magaalada hargeysa islamarkaana u shaqeeya hay-adda care international axmed xaruntan v o e da ayuu nagu soo booqday waxaana wareystay waryaheena maxamed cabdi sandheere
shirkaas adduunkao dhan baa laga casumaa dadka marka waxaa la dhahaa shirka waa shir luqadda qaarad waxa lagu dhahaa international visitors leadership program iminka waxaan ku soconay ilaa toddobiiyo toban wadan oo africa ah marka wuxuu tusayaa dadka sida ay dowladdu u shaqayso oo kaleeto ayuu barayaa maxaa waxyaabaha kala duwanaya dowladda maraykanku qabato si ay uga faa'iidaystaan haddii wix ay ka qaadan karaan oo waddankoodii ay ku celin karaan ay jirto waan gartay marka goormaa timaadeen muddo intee leeg ayuuse soconaya
waxaan nimi saddex iyo tobankii bishay dadku bada yimaadeen laakiin aan waa yara dibdhacayo waxaan nimi shan iyo tobankii bisha programkuna wuxuu bilowday shan iyo tobankii laftigeedii wuxuu soconayaa muddo saddex wiiga marka iminka washington baan kasoo degnay washington baan joognaa ilaa shan cashan halka joogaynaa gobollo kale oo maraykankana waa nalageynayaa oo toor oo kale noqonaya oo ilaa shan gobol oo maraykanka ayaa lakala tegtegaya iyo magaalooyin badan midba wax baan xooga ku saaraynaa oon arkaynaa khaas ahaan waan xooga ku saaraynaa sida dowladda loola xisaabtamo sida dowladda barnaamijyadeedu ay usoo bandhigto ay u cadeyso dadku ay u arki karaan ay unala xisaabtami karaan dowladda waan gartay ilaa iminka wax wasaarado ka mida dowladda maraykanka oo aad tagteen ma jiraan wasaarada dhowraan tagnay waxaan tagnay state departmentiga wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo aan la kulanay khaas ahaan weliba waxaa anaga naqaabilay dadkii naqaabilay waxaa ku jiray gabadha qaabisan soomaaliya oo aan arrimo soomaaliya iyo somalilandba ku saabsan aan wax ka weydiiyay anigu khaasaan waxaan tagnay wasaaraddan xagga shaqadii shaqaalaha oo na bartay ama na tustay sida shaqaalaha dowladda loo daryeelo loo hayrgareeyo ama loo qaato loo tababaro iyo ilaa akhirka sidii inta ay shaqeynayaan oo dhan ay dee u joogi lahaayeen meelaha loo qaatay waxaan tagnay sanadka oo kaleeto waxaan qeybta xafiiska bajetka sameeya bajetka dowladda nimanka qaabilsan ayaan la kulanay oo iyaguna noo tusay sida bajetka loo diyaariyo iyo ilaa marka u dambeysa de socodsiintiisii waxaas oo dhan iyo sharciyada cusub ee maraykanku soo kordha bajetkiisii sida loogu diyaarin laha waxaas oo dhan iyagunana baray xafiisyo kaleo aan tagnay oo badan way jiraan oo kuwa aan ka tirsanayn oo ka madax banaan dowladda oo kaleeto chamber of commercega kamida waxaa kamida mediyad oo kaleeto oo dee iyaduna sidii ay ula xisaabtanto dowladda iyo wararkooda iyo waxaas oo dhan iyaguna waxaa naga tusay waan gartay marka markii koorsadani ay dhammaato amaba booqashadiin ay dhammaato wax isku xidha oo ama dadkii isugu yimid shirka amaba wasaaradihii aad tagteen oo meeshii kasii soconayaa miyuu jiraa
wuu jiraan oo iminka waxa maantadan baa laga wada hadlayey wadamada africa ee toddobiyi tobanka ee halka isugu yimi sidii ay network ku samaysan lahaayeen oo ay u noqon lahaayeen dad isbedel doona oo kaleeto isbedel markaan leeyahay maha xagga siyaasadda waxa weeye xaggii nidaamkii hagaajinta shaqada dowladda oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan sidaan uga wada hadleen waxaa noo yimi nin xafiiskan shaqaaleynta marayka ka tirsan oo iyagu nagula jiray doodii oo sidii aanu wax uga qaban lahayn tayada shaqaaleynta iyo shaqaalaha dowladda waxaan waxaa ka tari lahayn waxaasoo dhan nagala telinayin marka waxyaabaha laysla qaatay waxaa kamid ah in network la sameeyo isku xidhnaan at least ugu yaraanba dee af toddobiyi tobankan wadan iminka isu yimi sidii ay isugu iman lahaayeen oo ay u wada shaqayn lahaayeen isu caawin lahaayeen ayaa laga wada hadlay barnaamijkana waa wax muddo dheer soo socday oo ilaa iyo iminka dee dad badan baa kasoo soo galay waxaa kamid a xitaa dad madax ka noqday wadamo kale tony baler baa kamid a barnaamijkan oo hore wadanka ugu yimi waxaa kamid a ra-iisul wasaare hore ee burtuqaal ayaa kamid a dad badan oo madax dowladeed noqday dad ganacsato noqday qaar wasiiro noqday ayaa kamid ahaa oo hore uga qayb qaatay barnaamijkan
kaasina waxa uu ahaa axmed cali mire oo ka yimid magaalada hargeysa waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro badan oo laga kala keenay dunida daafaheeda oo maraykanka hadda lagu siinayo tababaro mahadsaned nuur markana dhegeystayaal kusoo dhowaada waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan muslimiinta ku nool dunida ayaa isku diyaarinaya maalmahan soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan oo dhowaan inagu soo foole haddaba maxay tahay ahamiyadda bishan barakaysan ee ramadaan muxuuse yahay fadliga soonku waxaa arrintaas inoo faahfaahinaya axmed iid catoosh oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka swilan ahaantii ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan oo dad ahaan haddii lasoo qaato waa jaanis horta qofka bini aadamka uu istaagayo oo markaa xisaab xid uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday laakiin haddii aan ka bixno wax yar matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi aramudaa waxa la yidhaahdo waa quraylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen xilliguu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo degmi jiray xilliga quraylka saa daraaddeed waxay u bixiyeen aramudaa bay u bixiyeen oo taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaya muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan laylatulqadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa wakti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo wakti xiriirkii bulshada ee dadka udhexeeya la raadinayo waa qofka haddii qof ahaan loo degana waktigii uu istaagi lahaayo is-eegi lahaa xiriirka uu dadka laleeyahay xiriirka uu bulshada laleeyahay xiriirka uu xaaskiisa laleeyahay xiriirka ilaahiisa laleeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waktiga la istaagi lahaa oo markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan ramadaan wuxuu la xidhiidhaa soonku la xidhiidhaa oo qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baadhisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamku uu dhiigan jirka uu ku wareega boqolkiiba afartan uu qaato si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan markuu qofku bini aadamku cunto markaa culus uu cuno waxaa dhacda cuntada dhiiggaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo ay kamid tahay dheefshiidka ma garata hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxaad arkaysa inuu caajis noqdo inuu haamaansanayo inuu taasoo keenayso yacni dhiiggii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yani waxaad arkaysaa xataa barna baryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabma waxa la yidhaha five two method waxa la yidhahdo oo qofka bini aadamku inuu shan cisho caadi u noolaanayo labana cishona markaa uu soomayo waxwa yani soon soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aada u fudud oo shurbad yar oo saddex waqti ama laba waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yani waxay ka qeyb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fiican ufakerayso caafimaadkii jirku uu si fiican ushaqeynayo suntii jirka maaragtay yani ku jirtay ay ka waxyaaba faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iidaysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kow waa bishii horta soonka bilaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiifa oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kow laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraaddeed baa nabiga sala allahu calayhi wasalama jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfarayo salaad ka baxsan salaadihii waajibkahaa salaad taraawix loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la suubinhayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii deeqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakayline meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaaraan africa iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilahay darti loo bixiyo arrimahaasaa kamid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado laisfarayo intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka markaan falastiin aan ka codsado in ay inoo dulmarto qodob ka mid ah qodobada wararka caalamka mahadsanid nuur madaxweyne donald trump ayaa shalay iska fogeeyey inuu culays ku saaray hay-adda f b i da inay soo xirto baaritaankeedii ku aadanaa gacanyaro aad ugu dhowaa madaxweynaha isagoo su-aalna ka keenay baahida loo qabo dacwad ooga gaara oo baara haddii ay jirto faragelin ruushka ku sameeyey doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka si ay u marin habaabiyaan hanaankii doorashada nuurow idaacaddii gabagabadeedana waa ku jirnaa ciyaarihii maxaa ugu weyna hal iyo laba ama halka ugu muhiimsan ee wararka isboortiga haddii aan kasoo qabto falastiin xalay ciyaar dhex martay kooxaha tottenham iyo leicester oo ka wada tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka ingiriiska ayaa waxaa lix gool iyo gool ku badisay kooxda kubadda cagta ee tottenham afar ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyey weeraryahanka kooxdaasi harry kane mahadsanid markanaha dhinacii heesaha haye nuur waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa falastiin ay hees maaragtay ay ka wada heli doonaan waana fanaanka cumar dhuulle cali iyo heestiisii jowharaluul
ilaahay kama dhaafo aakhiro waa jacaylkaye tan jiir go'aye alla janoy aawadaana jiirsade dadalay bibiyo nabilayno dawaa dadalay bibiyo andabay iyo dahraan tegayo dayuurado laygu doonayo sidii dahab laydawariyayo andabiibkaga diqadgeliyayo ku didoonana ka dulbooda waa jacaylkaye tanu jiir go'aye alla janoy aawadaama jiibsada
yaa salaam dhegaystayaal waxaan filayaa sidaan ba sii sheegay inaad ka wada hesheen codka macaan ee fanaanka cumar dhulle calhaye falastiin waxa uu leeyahay fanaanku naabilow daawadaada lay dhiibiyaa oo dubay iyo dahraan intaan tago diyaarado laygu doono sidii dahab lay dawariyo anna aan dawadaada diiqadaan geliyaa yaa salaam dhegaystayaal heestaasina jowharaluul iyo codka cumar dhuulla cali waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii subaxnimo waxaana idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaane anigoo ah nuur xasan dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikare tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dayaaibsadayo horow soco bayay dhahdeenu ku soo hirtay xugunkii reeraha hoosaanwa raystay hoygoodu kamaan heelintaanu howlgalay waa jacaylkaye tan jiir go'aye qatankee la qaawan yahiyo dhararta qatankee la qaawan yahiyo dharartan qorra tiyo qudhan jamaqnayn ku daydad geysay ballagu qabano malaa'igta qalinka loo dhiibiyo ilaa qadi rina wax qari maayo naaqilaad ku bax danabkuma qorre